subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax khamiisa bisha sebtembar waa labaatan sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure
qodobada dhegeystayaal aan saaka idin hayno waxaa ka mid ah caqabado lagala kulmay mashruucii tallaalka cudurka dabaysha ee dhowaantan laga bilaabay dalalka xubnaha ka ururka igad
labayo tobanka county waxaa loogu talagalay in la talaalo laba milyan iyo siddeed boqol oo ilmood oo ka yar shan sano marka sidaasoo kalena soomaaliyana talaalkaas wuu ka dhici etoobiyana wuu ka dhici jabuuti iyo eritrean wuu ka dhici
waxaad kaloo maqli doontaan ururka abwaanada soomaaliyeed oo ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaa kaloo dhegaysan doontaan dood ka timid xeerka kufsiga somalilan kadib markii madaxweyne biixi uu sayxay dalalka kenya iyo yuganda oo ku muransan jasiirad ku taalla harada victoriya xubintii ciyaaraha iyo heesahana meesha ama idaacadda kama mara marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamo ka wada tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa isku rasaasayay duleedka magaalada cadaado iska horimaadka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tegay gaalkacyo oo kusii jeeday dhowsamareeb ay isturtaag kala kulmeen ciidamo kale oo ku sugnaa duleedka cadaado iska horimaadka ayaa waxaa ku dhintay hal askari waxaana ku dhaawacmay laba kale mas-uuliyiinta amniga galmudug oo v o a ay la hadashay ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baadhitaano ku aadan sababta keentay isku dhaca ciidanka hase yeeshee aysan xilligan ka warbixin karin wixii dhacay saddex iyo tobankii bishan ayay ahayd markii ciidamo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo ka ambabaxay gaalkacayo laga diiday inay galaan cadaado sababo la xiriira muranka siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxda galmudug dartii inkastoo xaaladdu ay haatan degan tahay haddana cadaado waxaa laga soo sheegayaa in dareen ka jiro mana jirta cid ka hadashay isku dhacii ciidanka ku dhex maray duleedka magaalada cadaado xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike bompeo ayaa soo dhoweeyey ballanqaadyada muhiimka ah ee ka soo yaray hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un shir madaxeedku ay yeesheen toddobaadkan isaga iyo dhiggiisa kuuriyada koonfureed munjain kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday inay burburinayso dhismaheeda tijaabada gantaalada nuclearka iyadoo raacayso heshiiska ay wada gaareen labada hogaamiye bompeo waxa uu sheegay in uu ku martiqaaday wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi reyong ho in uu kula kulmo magaalada new york shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo qabsoomi doona toddobaadka soo socda bompeo waxaa kaleeto uu sheegay in wakiilo ka socda pyongyang lagu martiqaaday in wadahadallo ay kula yeeshaan australia ergega maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi fursadda ugu horreysa ee ugu habboon madaxweyne trump ayaa isaguna soo dhoweeyey warka ka soo yeeray kuuriyada waqooyi
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington ololaha tallaalka cudurka dabaysha ayaa toddobaadkan ka socda guud ahaan dalalka ku bahoobay igad kadib markii toddobaadkii hore aynu soo dhaafnay wasiirada caafimaadka dalalkaasi ay si wada jira magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya xadhigga uga jareen la dagaalanka cudurkaasi wararka la helaya ayaa sheegaya in deegaanada qaarkood ay caqabada ka jiraan wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan gaarisa inooga soo diray waalidiin fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin qaadashada tallaalka cudurka dabeesha inay tahay mid saameyn ku yeelan doonto mustaqbalka caruurtooda waana inta badan waxay aaminsan yihiin tiro fara badan oo kasoo jeeda gobolkani doctor daahiye maxamed ducaale mudanaha laga soo doorto degmada dhadhaab ahaan jirayna madaxii ugu sarreeyey wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o dalkani kenya ka hortaga cudurada tallaalka u baahan oo v o e da wareysi gaara siiye ayaa sheegay in aysan jirin maado ka hortegi karto dhalmada oo ah inta badan dadka gobolkani waxay aaminsan yihiin oo ku jira maadooyinka laga sameeyey tallaalka cudurka dabeesha daawada looga hortago meel kasta oo tallaal uu ka jiro mar kasta waxaas ka dhaca caqabado yaryar dad waxaa jira iska fikrado khaldan ka- ee ka dhadhacsan tahay ee dadkaana wa- waxyaalaha ay suuqa galeen waxaa ka mid ah tallaalkan waxaa ku jira waxyaalaha dhalmada joojiya runtii horta waxaan u sheegi ee, ummadda soomaaliyeed meelkay soo joogaanba ama intana dhegeysanayso ee, cud- daawada loogu talagalay dhalmada inay kala fogeyso lama siiyo caruur yaryara waxaa la siiyaa un dadka waaweyn ee, polio ee, waxaa tallaalkiisa waa jermis la dilay oo ka hortagna suubin ilmahana cudurka uusan ku dhicinin marka waxaan u sheegi ee, ummadda soomaaliyeed meelkastay joogaanba warkaas waxba kama jiraan aniga dhakhtar baan ahay dowlad baan hoos joogna dad muslim baan nahay marnaba dadka wax wax u dhimi annaga ma noqonina kuwa ee, raalli ka noqda waxaan u sheegi ee, tallaalkan waa daawo loogu talagalay inay dadka ka celiso caruurtooda inaysan ku dhicin bolio wax ku jiro oon ahayn wixii loogu talagalayna ma jiro shariifa sheekh axmed oon kula kulmay xaafadda iftin ee bartamaha gaarisa ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay in qaadashada tallaalka cudurka dabeesha ay tahay waxaysan dhaqan ahaan aaminsaneyn bismillaahi raxmaan raxiim magaciiya maxaa lahaa shariifo booliyooda waan ka hor imaadsanna wax aan ka talnaan lama jirto sababta waxaa maba aaminsaninba booliyooda annaga maxaa laydinkugu sheega waxaana loogu sheegay inay cudurro ay qabto booliyooda oo saas aawadeed aanu aaminsaneen xanuun ay ka qaadayaan ilmaha marka ilmaha siiseen maxaad maqasheen maana siinin ee laakiin waan ka hor imaadsanna shariifadda ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay haddii caruurteeda la siiyo tallaalkaasi inay saameyn dhanka caafimaadka ay soo gaarsiin karaan waa siday v o eda u sheegtay ilmaha qaar baa ku xanuunsan oo shuban ku dhici xanuun ka qaadi saa aawadeed baan u diidna booliyooda waa tahay dhakhaatiirta guryaha ma idinkugu keena marka guryaha idinkugu keena maxaa samaysaan way noogu keeneen oo waan diidna waan iska celinay ma siina inaan ku dhahna ilmaha booliyo dowladaha ku bohoway igad ayaa jimcihii lasoo dhaafay xarigga kaga jaray magaalada gaarisa iskaashi ay ka wada sameynayaan la dagaalanka cudurka dabeesha dalaalkii ugu horreeyeyna xarigga ay kaga jareen wasiirada dowladaha dalalka igad ku bohoobay soomaali meeshay deganta ama soomaaliya ha noqoto ama regionkan annaga hadda kenya aan ka deganay ee, ee, sida hadda garis wajeer mandera ama meelaha aan ku badanaha waddanka sida hadda nairobi iyo ee, kilalka shanaad oo etoobiya iyo meelahaas oo kale iyo meelaha reer guuraaga u badanya meelahaas waxyaalaha ka jira waxaa weeye inaysan ka jirin adeega caafimaadka sidaa awgeed meelaha khatarta ugu badan ku jiraan oo macnaha cudurkan uu ka dallaaci karo waa regionka sida aan sheegay marka sababaha awgeed ee khatartaasa jirta sidaa awgeed waxaa la tallaalaya kenya ee, laba iyo toban county ay ku jiraan garis wajeer mandera lamu tanariva nairobi ee, kitui machakos kiambu iyo iyo siolo laba iyo tobanka county waxaa loogu talagalay in la tallaalo ee, laba milyan iyo siddeed boqol oo ilmood oo ka yar ee, shan sano marka ee, sidaasoo kalena soomaaliyana tallaalkaas wuu ka dhici ee, etoobiyana wuu ka dhici jabuuti iyo eritrean wuu ka dhici is leedahay marka hadda dadka soomaalida een, way qaadan karaan fariimaha idinku haddaad gudbinaysaan oo wax badan waa laga bartay culayska cudurkan een, dabeesha uu ku haya dadka Ee, runtii maxamedow waan ku celin mar kale walaalayaal caruurta ha laga tallaalo bolio ha laga hortago naafanimo daa'ima waad aragteen ilmaha hadduu bolio ku dhaco uu naafumo waa naafanimo daa'ima marka ilmahaada oo heli karo lixdiisa lixaad oo fiyow oo si fiican ku kori karo waa nasiib darro haddii tallaalkaasna uu ka baaqdo hadhowna cudurka uu ku dhaco haddana uu noqdo parlis waxaan mar kale ku celin waxaan codsanay waalidiinta mas-uuliyiinta qof kastoo meeshu joogo tallaalkaas inay lagu dhiirageliyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo jooga inay qaataan cudurka dabeesha ayaa markii ugu dambeysay gobolkani waxaa lagu arkay xeryaha qaxootiga dhadhaab sidoo kalena bullaacadaha magaalada nairobi ayaa sidoo kale baaritaano lagu sameeyey tusinaysay in cudurkaasi uu ku faafaya qeybo ka tirsan magaalada nairobi taasina waa markii ugu horreysay waxa dowladahan geeska afrika ay iskaga kaashanayaan qaab walba oo cudurkaasi looga hortegi lahaa maxamed faarax shire v o a garisa
wax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly dot com somalilan waxaa ka taagan buuq ka dhashay xeerka kufsiga oo dhowaanta la ansixiyey xukuumadda waxa ay sheegtay in xeerkaasi wax ka beddel lagu sameynayo kadib markii qareennada culummada iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha udoodaba ay ka hadleen warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna xasan maal dhidar
kadib markii madaxweyne muuse biixi cabdi uu dhammaadkii bishii hore u saxeexay dhaqangelinta xeerka kufsiga ayaa waxaa isla markiiba si isdaba joog ah waxaa u soo baxay diidmada lagaga soo horjeedo hirgelinta xeerkaasi haddaba culayskaasi oo dhinacyada bulshada ka yimi ayaa xukuumadda madaxweyne biixi ku qasbay in ay ku dhawaaqdo in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka kufsiga ee baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxeexay dee sharcigeenna waxaa ku taalla iyo qaanuunkan iyo dastuurkeennaba wax alla wixii khilaafsan shareecada islaamka ama dhaqankeenna suuban ee diinta ka soo jeeda in aan lagu shaqayn karin xeydhan noqon karin sidaa darteed haddii uu duuf dhacay ama haddii maxaan ku dhahdaa xeerkaas soo gudbay si kastaa kusoo gudbe waxaa maanta runtii diyaar loo yahay anoo kaba ken madaxweynaha qaranka somalilan una caddaynayna bulshada reer somalilan ee dalkeedii dadkeedaba jecel ee nabadgelyada jecel in wax alla wixii ku jira ee khilaafsan shareecada islaamka nooca kastay tahay in laga bedelayo qodobada ku jira xeerkani sida weyn looga biyo diiday waxaa ka mid ah sida in qofka sikhraansan ee kufsi lagu helo in dembigaasi badh laga tuurayo iyo in ninka da'da ah ee kufsi sameeya loo fududeeyo dadka diidan xeerkani ayaa sheegaya in qodobadani ay dhiiri gelinayaan kufsiga xisbiyada siyaasadda ayaa si weyn uga biyo diiday xeerkani berii baanu ka nahay nagu berii berii berii berii baanu ka nahay xeer dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaan daro waxaa ku qoran halka bishii sagaalaad sebtembar oo bishanan ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talo maxaa hela dowladdayadii qaar ka mid ah ururka qareennada ayaa sheegay in xeerkani uu dhaqankii ay soomaalidu muddo badan soo haysatay ka hor imanayo in maanta somalilan waxaa loo dejiyay inaanu xeer ahayn laakiin yahay waa mashruucu sharci oo gebi ahaanba lagu laalayo dhaqankii suubnaa iyo axkaamtii islaamka sharcada islaamka aynu ku aasaasnayn ku dhalanay ilaa weligee inaanu ku soo jiray maanta haddii kaasi xeerna noqdana berrika maalina waxay noo soo socdaa qaar ka sii xun oo keeni doona in somalilan maxaan ku dhahdaa khatar ay gasho golaha wakiilada ayaa bishii juulaay soddonkeedii markii labaad ansixiyey xeerka kufsiga kadib markii golaha guurtidu ay ku soo celiyeen si wax kabeddel loogu sameeyo inkastoo xeerka kufsiga ay dad badani ka hor yimaadeen haddana ururada u dooda xuquuqda dumarka ayaa xeerkani soo dhoweeyey una arkaa inuu u hiilinayo dumarka oo dhibaatooyin fara badan ragga kala kulma si kastaba ha noqotee haatan lama ogaa sida ay xukuumaddu isbeddel ugu samayn doonto xeerkani iyo sida ay u qancin doonaan dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintani xasan maalidar v o a hargeysa
subax wanaagsan markale dhegeysta dhammaantiinba warbixintaasi ka hadlaysay xeerka kufsiga iyadoo muuqaala waxaad dhegeystayaal kaga bogan karaysaan barnaamijkayga qubanaha v o a oo haddaba aad websaytekayga ka heli karaysaan haatanna dhinacaas iyo bariga africa ciidamada ammaanka ee dalka uganda ayaa joojiyey iskuday ay dowladda kenya ku rabtay inay ku sheegato lahaanshaha jasiirad ku taalla harada victoria faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o eda raa'il umbower xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobaya migingo waa jasiirad aad u yar waxaana ku nool kalluumaysato ka soo kala jeeda dalalka kenya uganda iyo tanzaniya kalluumaysiga ayaa ah ganacsiga ugu dhaqdhaqaaqa badan ee halkaasi ka jira warar kala duwan oo soo baxayay toddobaadyadii tegey ayaa sheegayay in kalluumaysatada ka soo jeeda uganda ay ka cabanayaan cadaadis uga imanaya dowladda kenya arrintan ayaa keentay in dowladda kenya ay wafdi xildhibaana ah u dirto uganda si loo soo afjiro muranka sannadaha badan soo jiitamaya ee ku saabsan cidda iskale jasiiraddaas gidon ojanda waxa uu ka mid yahay wafdigii dhowaan ka laabtay halkaasi waxaanu ka warramayaa waxa ay soo arkeen waxaan soo xaqiijinay oo aan soo aragnay waxa jira markii hore waxaan moodaynay inay arrimo kale jiraan laakiin waxaan ogaanay in dhibaatadu ay ka timid dhinaca ciidamada yuganda kuwaas uu isku beddelay koox dadka lacag ka aruursada oo u goodiya waana in wax laga qabto ciidamada yuganda ayaa bishii juun jasiiradda waxa ay ka eriyeen kalluumaysato ka soo jeeday dalka tanzaniya sidoo kale ciidamada yuganda ayaa isku dayey inay xidhaan dugsiga keliya ee loogu tala galay xanaanada carruurta yaryar ee jasiiraddaasi ku yaalla oo laga lahaa dalka kenya toddobaadkii hore ayaa dadweynaha ku nool jasiiradda bokoli oo maamul ahaan hoos timaada yuganda waxa ay ka cawdeen sida ay ciidamadu uga howlgalaan jasiiradda migingo iyaga oo ku baaqay in ciidanku ay jasiiradda ka baxaan kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay jirdilaan xitaa dadka yuganda u dhashay ee aanay ku koobnayn oo keliya dadka reer kenya dadweynaha ayaa cabashadooda u gudbiyey afhayeenka baarlamaanka yuganda rebeka kalaga arrintan ayaa ah mid imika hor taalla baarlamaanka yuganda si ay uga doodaan kalluumaysatada ku nool jasiiradda ayaa aaminsan in haddii lagu heshiiyo xad u samaynta jasiiradda oo lagu kala baxo muranka lahaanshiyaha waxa ay taasi keenaysaa in siday sheegayaan xal ay u noqoto mashaakilka soo noqnoqday ee jasiiradaha harada victoria aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socotinaya warbixintii wariyaha v o eda raa'il ambor ay noo diyaarisay halkaaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa munaasabadda lagu xusayey sanad guridii labaatanaad ee ka soo wareegatay aasaaskii golaha abwaaninta soomaaliyeed ka sheegay in dadaal ay u geli doonaan sidii ay bahda fanka soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda arrintaasina ay horgeyn doonaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a xasan kaafi qoyste gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa abwaaniinta soomaaliyeed ka tilmaamay inay yihiin indhaha bulshada waxaana uu sheegay inay u howlgeli doonaan sidii bahda fanka ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda hadalkan ayuu gudoomiyaha aqalka sare ka sheegay munaasabad lagu xusayey sanad guuladii labaatanaad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay golaha abwaaniinta soomaaliyeed oo ku beegneed
waxaan la yidhaahdaa copyright oo dalxa si fiican hadda halka uga sheegayay intaasoo jeer anugu waan ka fikiray in la qoraa la rabaa loo yaro inay diyaariyaan sharcigii waxaan diyaar u nahay dalxa de waxa weeye waxaan baarlamaanka soomaaliyeed baan labada iyaduba ku jirnaa waxa weeye arrintaasi waa lagama maarmaan in fanaanka soomaaliyeed uu helo xuquuqdiisa in loo sameeyo oo aan u helno sharci gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta soomaaliyeed abwaane xirsi dhuux maxamed ayaa madasha ka sheegay in golaha abwaaniinta muddadii ay jireen ay soo qabteen howlo badan oo ay ka mid yihiin nabadaynta iyo soo afjarista dagaaladii kol hore ka dhacay magaalada gaalkacyo wuxuu ka qayb qaatay barnaamijkii lagu baabi'iyey khadka cagaaraa ee xamar wuxuu ka qayb qaatay shirkii carta wuxuu ka qayb qaatay midkii eeldoreed wuxuu sameeyey barnaamijyadii ugu weynaa ee khayriyad ah ee laga samaynayey magaalada muqdisho wuxuu galay oo uu sameeyey barnaamijyo waaweyn oo nabada oo aan ka xusi karo dagaalka u dhexeeya puntland iyo galmudug sidoo kale sanadkan ugu dambeeyey wuxuu tegey magaalada dhuusamareeb oo loogu tegey dagaal galmudug gudaheeda u dhexeeyey dhammaan arrimahan u kacna waa ku guulaysanay waxaan ku faraxsanahay inay maanta noqoto maalintii abwaanka soomaaliyeed maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdulaahi guure ayaa hal abuurka soomaaliyeed ku sheegay inay yihiin hoggaanka ugu wanaagsan ee bulshada waxaana uu dhankooda u jeediyey farriin ah inay dulqaad ugu adeegaan shacabka waxaan ku tali lahay horta qof kasta oo abwaan oo ilaahay xigmad siiyey bulshadiisa inuu dul qaato oo uusan marna ka caroonin xaqiiqadana uu sheego waad aragteen abwaano badan oo ummadda siday ula hadlayeen markii sidai ay rabeen wax noqon waayaan suugaantooda aad ka aragteen sida abwaan cabdulaahi suldaantima cadde wuxuu yidhi dadkaan la hadlayaa baan lahayn duxyar iyo maar gabaygii dugsi baa la qabiyaalid markuu ka hadla allahu naxariisay asna cariis xiise wuxuu yidhi intaa dhiilaan gelshiyo dhawaaq baan ugu hayaa balaayaa dhagaalahay dhadhaa meel yuuran iyo dhagaxyaa la hadli kara golaha abwaaniinta soomaaliyeed iyo guud ahaan bahda fanka ayaa wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya wajahay xaalado adag oo keenay inay meesha ka baxaan xarumihii ay ku howlgeli jireen gaar ahaan tiyaatarkii qaranka taasoo sababtay inay yaraato kaalintii wacyigelineed ee ay bulshada u hayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington subax wanaagsan ayaan mar kalena idin leenahay haatana xubintii ciyaaraha kusoo dhowaada iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna saakiyo caalamka barnaamijkeenna saaka dhammaantii waxaan ku soo wada qaadanaynaa ciyaaraha champions leaga oo habeenkii xalay ahaa kooxo waaweyn oo reer yurubihi ay foodays wada dareen waxaana ay la falanqaynaya wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascad oo hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira maxamuud soo dhowo marka hore marka xiga bal natiijooyinkii iyo sida lagu kala baxay aad baad umahadsan tahay sandheerow habeenkii xalay ahaa ee kulamada la ciyaaray waxay ahaayeen afar groub oo gruubyada e f g h ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen waxaa dhacday marka in kulamo adag ay kooxuhu fooda isku dareen ayax gurigeeday ku ciyaaraysay athenis ayay ka badisay oo saddex iyo bar ayay kaga badisay benfica bayer munich ayaa gurigeeda laba iyo bar kaga badisay shakhtar donoskina hovenheim ayay laba iyo laba bareejah ku kala baxeen laakiin kooxda kubadda cagta ee manchester city oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa guuldarro lama filaana la laqsiyey oo laba iyo hal ayaa waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee leon macalin guardiola oo la eliyey kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaan isagu ciyaartaa kursiga macalinka fadhin oo waa uu ganaxnaa kor iyo tarabuunka ayuu saarnaa waxaana loo aanaynayaa guuldarrada soo gaartay maqnaashihiisa inay tahay oo la sheego macalinkani inuu koox keligii u dhigmo kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa iyana saddex gool iyo waxba roomo ay gurigeeda benabiyo kula ciyaaraysa kaga badisay victoria balazenna c s k moscow ayay waxay ku kala baxeen laba iyo labo bareejo ah hase ahaatee kooxda kubadda cagta yuventus ayaa laba gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda valencia ciyaaryahan ayaa roose ka qaatay kooxda yuventus sidaasina valencia laba yar ay kaga badisay young boys oo iyaduna ku ciyaaraysa gurigeeda manchester united ayaa saddex gool iyo waxba ku qabatay ciyaaryahan paul bogba ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey waxaana la leeyahay ciyaaryahan bogba oo macalinkiisa in muddo ahba ay ishaysteen haddana ciyaaryahankani marka aad eegto sida uu banooniga u ciyaarayo iyo qaabkiisaba waxaa haatan looga sacbinayaa garoonka oo trafford iyo hareerihiisa ciyaartoydii hore oo iyagu maalmahan eedayn jirana waxayba leeyihiin ninkan lin ku banooniya ma jiro laakiin macalinkiisa iyo isaga sidee la isu fahamsiinaya waan gartay bal ciyaartii aad xustay ee real madrid iyo roma haddaynu si gaara u eegno saddex iyo waxba ayay ku dhammaatay real madrid dabcan waxaan ognahay laacibkii weynaa ee christiano ronaldo inuu ka tegey ma u eg tahay koox sii wadi karaysa geedigii ay ku tegi jirtay ciyaarta kama dambaysta koobkan ay ku qaadi jirtay dabcan sanderow ciyaaryahan ronaldo maqnaanshaha uu kooxdan ka tegay waa culays meeshiisa yaalla laakiin markaad eegto kooxdan iyo xilli ciyaareedkan banooniga ay ciyaarayso iyo siday u dheelayso uma muuqato koox u dhutisay cristiano ronaldo ciyaaryahan garret bell oo ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxda ah xataa markuu ronaldo joogo lacagtii ugu badnayd ay kooxdu kasoo bixisay ayaad moodaa haatan in hooskii christiano ronaldo uu ka hoos baxay isla markaasina uu banoonigiisa soo bandhigayo ilaa ay hadda kulan kasta uu kooxdiisa u ciyaaray gool ayuu dhaliyay ciyaaryahankaasi habeenkii xalay ahaana gool ayuu dhaliyay sidoo kale ciyaaryahaano ay ka mid yihiin esco oo kale ayaa waxay haatan muujinayaan in ay kubaddoodii soo bandhigayaan marka dabcan way adag tahay kooxdu in ay afar jeer oo isku xigta ciyaaraha kama dambaysta ee koobkan usoo baxdo laakiin real madrid uma muuqato koox u dhutisay ciyaaryahan christiano ronaldo oo xataa kooxdu waad ka dareemaysaa oo lacag badan kuma aanay doonin in ciyaaryahaano booskiisa buuxiya ay soo gataan waan gartay isla christiano ronaldo haddanu ka sii hadallo wuxuaan ognahay inuu tegey kooxda yuventus ee dalka talyaaniga maalmihii hore goolasha uu ka qatanaa inkastoo maalmihii dambe bilaaba inuu dhaliyo ciyaartii xalay waxaa ku dhacay arrin baa ku dhacday waa in casaan la siiyey inkastoo kooxdiisu badisay bal siday waxu dhaceen iyo waxaa keenay casaankaas oo qaatay in ciyaarta lagaga saaro
dabcan sida la isku raacay amaba wariyaasha ciyaarta tabinayay iyo dadka ciyaaraha ka faalloodahayba ay sheegeen e calaamada guduudan ee loo taagayay christiano ronaldo ma ahayn mid uu mutaystay ama uu qalmay e waayo e wax dhibaatahaba uma aanu geysan ciyaaryahanka lagu siiyey oo waxaa laleeyahay sida uu qaatay arbitru inuu madaxa ka dharbaaxay lakin waxay u ekayd inuu madaxa un ka taabtay marka waxa ugu badan haddii la siin kara waxay ahayd in ama loo goodiyo la yidhaahdo waxaa mar kale ha samayn ama se calaamada hurdiga loo taago oo digniinta lakin ma aanay dhicin oo calaamada guduudan ayaa loo taagay waxaa taa kaga daran maqnaashaha uu kooxda ka maqnaa ee kulankii walway badisay kulanka kan xiga waxay kooxdu la ciyaaraysaa manchester united oo ah kooxdii uu ciyaaryahankani magaciisa iyo kasoo bilaabo kusoo shaac baxay aad ayuuna u daneynayay in uu mar kale ku noqdo garoonkii old trafford ee looga sacbin jiray lama oga in xiriir kubadda cagta ee wever ay intay dib u eegaan guddiga discibliinku ay yidhaahdaan marka waa lagula qaldamee ninka calaamadii waxba kama jiraan ha laga soo qaado iyo in lagu sii hayn doono laakiin waxay u eg tahay in rigo in calaamadaasi roosaha ahayd ay ahayd mid aan xaq ahayn marka loo eego qaabka ciyaaryahan christiano ronaldo garoonka lagaga saaray lakin kooxdiisu waa ay badisay oo laba gool iyo waxba ayay ku badisay ciyaaryahan benaj ayaana u dhaliyay wiilka reer bosnia hosegavina marka sidaasi ayayna kooxdu ku guul heshay uma aanay dhuntin dabcan maqnaanshii uu christiano ronaldo ka maqnaa waan gartay maxamuud aad baad mahadsan tahay ciyaaraha soo socdana kolley waanu joognaa falaqayntooda haddii ilaa idhaahdo dhegeystayaal waxaan intaa ku joojinaa xubintii ciyaaraha saakiya caalamka maxamuud oo minneabolis joogii ayaa ila falanqaynaya intaynu marka dambe kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin maxamuud mascade iyo maxamed cabdi xasan sandheere haatanna xaggii muusiga haddaan jelcan waxaan idinkaga soo qabannay naloo garnaqo aniga iyo gacladeyda naloo garnaqo codkii xumudhulo cali
heestaasi fanaanka alla u naxariistay cumar dhuulle ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacaddeeda subaxnimo inta haddii laadhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray iyo bashiir abikaro idinla sidaas iyo subax wanaagsan
aniga iyo raxamadayda